subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaanaysa washington waa subaxnimo khamiisa bisha nofembar ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa laba iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali com iyo weliba efhamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mida qarax weerar oo lala beegsaday guriga mid ka mida wasiirada jubbaland ee magaalada kismaayo xilli sagaalkii fiidnimo qiyaasta ah unbaa dhalinyaro ahaa bay wuxuu dhaceen markaa wuxuu dhacayeena anigu qolka jiifkan ku jiray oo markaasaan rabay inaan seexdo aniga oo qolkii shandarawadi dul taagan oo raba inaan fulo baa qarab ku dhacay wiilasha qarabka ku dhacayna qol bay wada joogeen sidoo kale waxaan idiin haynaa gabar soomaaliya ah asal ahaan ka soo jeeda oo ku birta golaha deegaanka ee magaalada melbourne qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa arbacadii shalay kulan la qaatay la taliyayaashiisa xilliga kala guurka isagoo sii wada qorshihiisa uu kula wareegayo maamulka dowladda maraykanka marka la calemo saaro labaatanka bisha janaayo ee sanadka soo socda ninka loo saadaalinayay inuu ku guulaystay doorashadii dhacday saddexdii nofembar ee jo biden ayaa magacaabay koox la taliyayaal ah kuwaas oo la socon doona dhammaan howlaha hay-adaha dowladda isagoo sheegay inuu qorsheyn rabay ballamo muhiim ah hor feestada loo yaqaano tanksgivinka ee lix iyo labaatanka nofembar madaxweyne trump oo biden ay tartamayeen ayaan aqbalin in looga adkaaday doorashada qaranka ee toddobaadkii hore wuxuuna xareeyey dacwad ka dhan ah natiijadii kasoo baxday gobolada muhiimka ah ee sida adag ay ugu tartameen trump ayaa ku andacoonayay in si qaldan oo loo tiriyo codadka ay keentay natiijada soo baxday isagoo raadinaya inuu dhinaca kale u rogo si uu ugu guulaysto aqalka cad afar sano oo kale si kastaba ha ahaatee garsoorayaasha ayaa diiday dacwaddii trump iyadoo si weyn aan looga fiirsan falanqeeyayaasha doorashada oo v o a ay waraysatay ayaa u sheegay inaysan filayn in guusha biden ay noqoto mid laga laabto marka la fiiriyo tiranta codadka aan rasmiga ahayn joe biden oo helay in ka badan laba boqol iyo toddobaatan cod oo ergo doorasho ayaa hogaaminaya isagoo sidoo kalena ku horeeya gobolada ay weli tirantooda socoto qaramada midoobey ayaa sheegtay arbacadii shalay in dowladda suudaan ay kala shaqaynayso sidii loo caawin lahaa in ka badan toddoba kun oo qaxooti etoobiya ah kuwaas oo ka qaxay dagaalka u dhexeeya dowladda etoobiya iyo ururka t b l f ee maamula gobolka tigre ee dalkaasi qaxootiga ayaa si kumeel gaar ah loo dejiyay xarumaha safarka ee ku yaala xuduudda suudaan laga galo ee luuji iyo xamdayaad sida ay sheegeen hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r iyo maamulka deegaanka oo si wada jira uga shaqaynaya diiwaangelinta iyo hubinta qaxootiga etoobiya iyagoo islamarkiiba biyo iyo cunto siinaya u n h c r ayaa sheegtay inay qaadayaan tallaabooyin deg deg ah oo ay ku xoojinayaan u diyaargarowga qaxooti badan oo hor leh oo gobolka iyagoo kaashanaya dowladda iyo kuwa kala shaqeeya agaasimaha u n h c r ee gobolka kalimantiin salaam ayaa ugu baaqay dalalka dariska ah inay xuduudaha u furaan dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan ee itoobiya kumanaan qaxooti ah ayaa tegay xuduudda suudaan afar labaatankii saacee lasoo dhaafay iyagoo colaadda ay ka baxsanayaan ee ka ogan dalka etoobiyana ay kasii darayso dhegaystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa wararka ka imanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in iskuday dil ah uu ka badbaaday wasiirkii deegaanka iyo dalxiiska maamulka jubbaland ciidiid saleebaan xaashi kadib markii xalay fiidkii qarax miino loogu xiray gurigiisa weerarkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday saddex askari oo ahaa ilaaladii wasiirka wasiir cidiid oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay inuu caafimaad qabo oo aysan jirin wax dhib ah oo ka soo gaaray weerarkaasi waryaha v o e da qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey saddex askari ayaa ku geeriyootay kadib markii xalay fiidkii qarax miino oo lagu xiray guriga uu magaalada kismaayo ka degan yahay wasiirka deegaanka iyo arrimaha dalxiiska ah ee maamulka jubbaland caydiid saleybaan xaashi qaraxan miino ayaa sida goobjoogayaashu ay xaqiijiyeen wuxuu ahaa mid xilli hore lagu sii diyaariyey daaqadda qol ka mid ah guriga wasiirka oo ku yaala xaafadda sinai ee magaalada kismaayo gaar ahaana qolka qaraxa uu ka dhacay ayaa ahaa midkii ay jiifan jireen ilaalada wasiirka ee qaraxa ku geeriyootay lama soo sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxan marka laga reebo saddexda askari ee ku geeriyootay weerarka wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka jubbaland caydiid saleybaan xaashi oo teleefoonka magaalada kismaayo aan kula hadlay ayaa ii sheegay inuu caafimaad qabo oo aysan jirin wax dhibaato ah oo ka soo gaartay weerarka marka laga soo tago in ilaaladiisii uu weerarkaasi ku waayey adana horta qalabkudee xilli sagaalkii fiidnimo qiyaasta ah umalayna inuu ahaa bay wuxuu dhaceen markaa wuxuu dhacayeena anigu qolka jiifkan ku jiray oo markaasaan rabay inaan seexdo aniga oo qolkii jandarawadi dul taagan oo raba inaan fulo baa qarab ku dhacay wiilasha qarabka ku dhacayna qol bay wada joogeen markii aan banaanka usoo baxay oo oo aan arrintii arka qolkii wixii lagelin baa banaanka usoo baxayo waxaan siri bal fiiri nin kaloo banaanka joogay baan war maxaa dhacay markaasuu igu yidhi qolkii wiilashu ku jireen baa la qarxiyey marka qolku irid banaan buu ahaado qolalkan sida dukaamada oo kale loo diyaariyey buu ahaado irid banaan kale irid ku leh dariishad banaanka ana leh laakiin guriga inta kale saddex ka dhis buu ahaa dariishadii marka banaankaa loo saaray miino miinadaasaa lagu qarxiyey saddexdaa nin sidaasay ku dhinteen inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun baan leenahay ilaahay naxariistiisii janno ha siiyo dadkii iyo qaraabadii ay ka dhinteenna tacsiibaan u diraynaa sabir iyo imaan ilaahay inuu ka siiyo saddexdaa nin laba wiil walaalay ahaayeen oo wiil nin yaroo dhalinyaro ah oo xaafadda iska joogu ahaa ninna wuxuu ahaa wiil security-ga oo amniga ah oo aniga ila shaqaynayay ninka kalena degan bay ahaayeen saddexaasay hadhacday kiiba saddexdiiba waa geeriyoodeen aawo hadda dhagaxay saaran yihiin berisi waxun baan duugaynaa insha allah marka sidaas weeye adeegsida ku dhacay marka saddexduba ilaaladaada ayay ka mid ahaayeen laba laba nin askar bay ahaayeen ninna wuxuu ahaa nin dhali khasaaraha ka dhashay dhimashadaa saddexda nin ah weeye wax kaloo dhibaataa mage gurigii dee ku dhacay meeshuu qaraxa la saaray ee daaqada ahaydna guriga wax yar waxbaa ka jabay aan weynayn oo intii dee miinadu ka baxday miinadu intay ka baxday qiyaasta oo kale ah baa ka dalooshamay wax kaloo khasaare ahayn ma dhicin marka baratilmaameedku muxuu ahaa ma ujeedka qaraxa maxaa la leeyahay wararkaad helaysaan walahi ama banaa garana wuxuu qara ujeedadu bartilmaameedku de wuxuu ahaa waxa ay sameeyeen meesha ay qarxiyeen bay u socdeen ujeedadu de kolley waxay ahayd dadka guriga ku jira inay inay dhibaato u geystaan oo ay ay ay dilaan baa qorshahoodu ahaa waana dil wax howlgal ah ama dad loo soo qabtay weerarkan dowladdu ay samaysay ma jiraan ciidamada amnigu markiiba way soo gurmadeen oo waa noo yimaadeen eriyadii oo dhanna way xidheen aniga markaa waa meeshii wax yar kadib waa waa laga soo kaxiyey gurigo dhakhtar baa la ii soo kaxeeyey dhiigagaya in wax laga cabiro sokorta iyo marka hadda wixii howlgalka ciidamadu ku qabteen kama warqo wax kale oo dhaawac ah ama dhib kale oo kaa soo gaaray weerarka miyaa jira anigu dhaawacana ma qabo dhaawacanu ma qabo dee dhib way soo gaaray oo raggii raggaygii baa ku dhintay oo dhibaatada geerida saddexdaa dhinac oo wax weyn oo dhibaato weyn laakiin aniga nafs nafsad ahaan dhibaato ma qabo jirkana wax kagama dhicin maskaxdana wax kama qabeen waa miyi qabaa waa roor ammaanka magaalada kismaayo ayaa bilihii lasoo dhaafay u muuqday mid faraha kasii baxayay laba habeen uun ka hor ayay ahayd markii kooxo hubaysan ay weerar bambaanooyin ah ay ku qaadeen guriga uu magaalada kismaayo ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka jubbaland cabdi baale xuseen halkaasoo ay ku dhaawacmeen saddex ka mid ahaa ilaaladii iyo dadkii ka agdhowaa goobta iyadoo sidoo kale lix iyo labaatankii bishii hore ay ahayd markii rag hubaysan ay bartamaha magaalada kismaayo ay ku toogteen maamulihii shirkadda amal ee magaalada kismaayo cabdulaahi cabdisalaan shigshigow khadar maxamuud xareed v o a nairobi
mahadsanid qadar maxamuud xareed oo warbixintaasi ka soo diray magaalada nairobi
colaad ka jirta deegaanka xuduudda u dhexeysa soomaaliya iyo itoobiya ayaa xubno ka mid ah maamulka galmudug iyo dowlad deegaanka soomaalida halkaasi ay ka wada gaareen heshiis la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha galmudug jenaraal cabdi jaamac cabdulle xabeeb ayaa haddaba uga warramay wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq shaqaaqooyin ka dhacay muxuu ahayey aaggaas ka xandhaale ayaanu ku baxnay saraakiil ka tirsan galmudug dowladda etoobiya kelinka shanaad dhammaan halkaasaan iskugu tagnay waxyaalihii aan u tagnay aan meesha annaga u tagnay waxay ahayd shaqaaqooyinka meeshaas ka dhacday berkada la dumiyey oo ay muxuu ahayey aaggaas ka xandhaale ku yaallay iyo arrin ayaga laftigoodu ka horreyso meesha ka dhacday marka hore waxaan rabnaa inaan ka tacsiyooyo nimankii halkaa lagu dilay bishii aan hadda lagu dhammaatay dhexdeedii ciidamada amniguna runtii ay tillaab ka qaadeen oo dadkii dhalay iyo dad la dhashay iyo hoyooyinkoodiba ay xiran yihiin ciidamada amnigu tillaabta ay qaadeen waa u mahad celinayaa intaa kadib shaqaaqooyinkii halkaa aan u tagnay waxaa ugu dhib badnaa baraago la jejabiyey saraakiisha etoobiyaanka iyo saraakiisha kelinka ee soomaaliya iyo saraakiisha galmudug halkaasaan iskugu tagnay arrintaa ayadaa is-afgarad iyo isku soo dhoweyn baan runtii baan ka gaarnay baraagihii la jabiyey waxay qaateen maamulkii kelinku in arrintaasi qalad tahay ayaguna ay la wareegeen wixii meeshaa ka dhacayo baraagihii ayaga ayaa la wareegay xilkoodii inay sidoodii ku soo celiyaan ciddii geysatana ay ku taxalluqaan waxyaalihii horey loo saxiixay bay ahayd oo maamuladu kala saxiixdeen arrintaas sidaasaan ku soo gebangabaynay ciidamo runtii meeshaas joogay oo dadkii baraagaha laga jebiyey ay aad meeshaas ugu qamaameen iyo kuwo kaleba waa la kala qaaday ciidamadaas meeshii si nabadgelyaha loo soo kala qaaday go'aan baana laga soo gaaraya isafgarad waxaana noo dhiman ku laabasho iyo kormeer intaasaan ka soo gaarnay aada u mahadsantahay jenaraale dhacdooyinka la xiriira shaqaaqooyinka beelaha ee u dhexeeya xadka soomaaliya iyo etoobiya way soo laalaabteen inkastoo kol hore heshiis laga gaaray hadda maxaa heshiis rasmi ah oo laga gaaray
waxaa laga gaaray aada u mahadsantahay waxaa laga gaaray arrintaanis dib u soo laaban ee gacan amniga gacanta lagu qabto oo amni darrada meeshaas ka dhacday amni lagu bedelo oo ciidamada etoobiyaanka iyo kuwa galmudug iyo kuwa kelinkuba laga shaqeeyo aaggaasna gacanta lagu hayo si nabadana dadkaas walaalaha ay u wada daaqaan go'aankaas ayaan ka soo qaadanay dhinaca galmudug waxaa kugu weeliyey saraakiil ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan marka ay noqoto laamaha amniga nabad sugidda booliiska iyo daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo xubnaga wasiirra ah ee arrintaa qalinka ma ku soo wada duugteen in amniga deegaanada dadka wada degan laga shaqeeyo aad iyo aad aad iyo aad taliyaha qaybta biliiska galmudug taliyaha qaybta nabad sugidda gobolka mudug taliyaha daraawiishta ee muxuu ahaayey hadda xerada dhaankaroone dhammaantood waa u mahad celinaya runtii dadaalka dheer oo ay ka qaateen amniga dhammaan waxaan isku afgarannay labada saddexda dhinacba shiri saddex geesood uu ahaa oo galmudug iyo kilinka iyo etoobiya ayuu ahaa saraakiil federaalka soomaaliya iyo federaal saraakiil dowladda etoobiya dhammaan meeshaas waa la wada joogay waxaan qalinka iskula duugnay meeshaas isku si in amnigeeda loo qabto
dadkan maxay tahay marka ay noqoto waxa rasmiga ah ee ka dhexeeya haddaad xog baaris samaysan
wallaahi waa dareemi kadhaa waa daaqsin weeye waxa kane daaqsin baa laysku hayaa daaqsintuna nabad in lagu wada daaqay ku fiican tahay waa wax iska soo laalaabtay daaqsin quseeya meelo la wada daaqi jiray awal oo la wada deganaa oo hadda maaragtay isriixriix ka jiro waxa ay ka jiraan waxa waa intaa waay
haddii aanan khaldanayn dhowr bilood ka hor heshiis colaad kadib laga gaaray oo ahayd deegaanada frenchford iyo ka xandhaale saraakiil dowladda federaalka etoobiya ka socotay iyo dowlad deegaanka soomaalida iyo madaxdii galmudug oo adiga aad horkacaysay ayaad la kulanteen heshiisaa la gaaray waxay yimaadeen galinsoor waxay tageen cadaado heshiiskaasi in mar kale uu buro yaa iskale mas-uuliyaddiisa
aada mahadsan tahay waxyaalaha aan higsanayno amama aan taargetka ka dhiganayno ayaa ahayd heshiiskaas dhaxalgalka ah ee wixii laga gaaray mirihii laga dhaxlay ayadaan higsanaynay waxa aan tix raacnayna waxay ahayd oo haddaba aan soo tix raacnay oo aan isla qaadanay heshiiskii hore oo la saxeexay asagii ayaan qaadanay laguna dhaqmayaa cid kasta dhacdo kasta way dhacdaa mar kasta waxbaa dhaca annaga runtii hadda dadkan dhacdadan hadda u dambayso labadan nina dhinacaanay ka dhacday ayagana dhinacaan baraka jabintiya waxaasaa ka dhacay waxaanan isleenahay dee adduunka wax dhacda way dhacdaa laakiin waa in laga daba tagaado dhacdadaas wax laga qabtaa waxaan aaminsannahay haddii alla idmo in dhacdooyinkaas wax laga qaban doono nabadii iyo walaalnimadiina dib u soo laaban doonto ugu dambayntii dhinaciina dowlad goboleedka galmudug maxaad damaanad qaadaysaan dhinaca nabadda marka ay noqoto deegaanadan oo muddo ka badan soddon sano ay ka jirtay colaad
aada u mahadsan tahay waxaan ballan qaadaynaa horeyna u saxiixnay oo aan qalinka ku duugnay dhinac adiga wixii ka dhaca tilaab cad inaan ka qaadna waana ka qaadna kaasi waxa uu ahaa jenaraal cabdi jaamac cabdullah xabeeb oo uu warramaya wariyaha v o eeda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq dalka australia gaar ahaan magaalada melbourne oo ah dalkaasi meesha soomaalida ugu badan ay degan yihiin waxaa markii ugu horreysay golaha deegaanka degmo ka tirsan melbourne ku guulaysatay gabar soomaaliya asal ahaan kasoo jeeda oo muddo labaatan sano ah ku noolay dalkaasi waxayna noqonaysaa gabadhii ugu horreysay oo xil golo deegaana qabato wariyaha v o eda qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa haddaba la kulmay gabadhaasi warkanna kasoo diray
magacaygamaacanab maxamed maxamuud okay guusha aad ka gaartay golaha deegaanka bal nooga sheekay qaabkaad u heshay qaabka guulasha maxaa u orday counsilka oo language ward xaafadda la dhahaayo maxay xisaabsan tahay xaafadda hadda aad degnayo inta meeshan hadda aad joogno fitzroy collingwood iyo xaafad richmond la dhahaayo iyo dhinac oo qolo kaleda clifton hill marka sababtaa u tartamay maxaa waaye ii sheega inaa dadka oo maadaama aad gabar hadda haysto inay aragto gabar dad oo iyada camal u eg markii aad tartamaysay ma u malaynaysay inaad guulaysanayso wallaahi ani maxaa is dhahay ilaahay wuxuu ii qor waa ii qoray haddoon lay qorinna weli waxaa ka bartay waxaa ka bartayna meel kaleeda la sii gaari karaa haddaa badiyana maxaa dhahay alxamdulilah weli wax fiican waaye canab waxaa tahay gabadhii ugu horraysay soomaali ah oo ku guulaysata kursigan golaha deegaanka ee xaafaddan dareenkaa ka waran aad iyo aad aa ugu faraxsanaay marka alxamdulilah ilaahay dhinaciisa ka imaatay and i think the future is brighter and insha allah maxaa codsan lahaa inay soomaalida mis afrikaan badan inay isla wada istaagaan ee political ambitionskooda ee ka qayb galaan to challenge themselves insha allah intaasaa codsan lahaa inay dadka soomaalida xaafaddan maxaa xaafadda aa kusoo koray maadaama inta kusoo koray maxaa raba inaan ka qayb galo dadka soomaalida inaan ku caawiyo waxyaabahay codsanayaan oo guriyaasha dowladda ka mid ah iyo problemyaasha dhan ee qabaan inaa u advocate u noqdo ku caawiyo in iikana sidaa u tuso inay rights haystaan ilaa siddeed qof oo soomaaliya ayaa xaafado kala duwan u tartamay laakiin carab keligeed ayaa ku guulaysatay inkastoo dadka qaar ay ku yidhaahdeen ha tartamin wayse iska dhegatirtay marka alxamdulilah maxay noqotay inaa guulaysto ma u malayn dad badan ay gu dhahay ma guulaysan doonteed ma iska dhaafteed waxaan anoo saas lay dhahaayo weli maxaa isku damcay inaa tartamo oo dadka hadalkooda iyo waxaas aan dhegaysanin jaaliyadda soomaalidu waxay ugu baaqday inay wada shaqeeyaan iyadana ay garab siiyaan si baahiyahooda loo dhagaysto oo dowladdu ay wax uga qabato maxaa rabaa dadka ani keligeyga maanta wax ma bedeli kari laakiin community aan haddaa isqabsano den waxyaabaha annaga oo nuqusayso mise codsanayno saasa u bedeli karnaa laakiin inaa ani keligay maanta mistaagi kala dhigahay waxaa soomaalida u bedelaa laakiin soomaali ahaan iyo community ahaan maxaa isla bedeli karnaa sidoo kale canab waxa ay dhiirigelisay dhallinyarada soomaaliyeed ee halkan ku dhashay amba ku koray inay ku biiraan siyaasadda dalkan si hamigooda ay u gaaraan dhallinyarada maxaa ku dhihi lahay inay siyaasadda ku biiraan ay ka qayb galaan oo codkoodana sida loo maqlo inay siyaasadda ay ka qayb galaan maahan si kaleeda loo maqlaayo ma lahan dowladda victoriana waxay ka codsatay inay dhegaystaan baahiyaha jaaliyadaha xaafadaheeda degan maxaa rabnaa dowladda inay ogaadaan like inay dadka oo communitiga inay la hadlaan intay wax decision ay gaari lahaayeen communitiga weydiiyaan sida wax loogu qaba lahaay sida wax loola samey lahaay ee communitiga iyo dowlad sida iskula shaqayso inay communitiga obviously consultation inay ku sameeyaan waan ee la hadlaan soomaalidii ugu horreysay dalkan austraaliya waxay soo gaareen toddobaatanneeyadii inkastoo badidoodu ay u soo hayaameen austraaliya bilowgii sagaashamaadkii haddana midkoodna kuma uusan biirin siyaasadda dalkan laakiin canab maxamed maxamuud waxay noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo soomaaliya oo ku biiro siyaasadda dalkan iyadoo ka mid noqotay golaha deegaanka degmo ka tirsan magaalada tan melbourne ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya
waa hagaag markana waxaa la soo gaaray xilligii aan idinla socodsiin jirno xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaan
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada afrika ee lagu wado in sanadka ka lagu qabto dalka cameroun ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka guiney iyo jaad kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka guiney waxaa u suura gashay inay gool iyo waxba kaga badiyaan xulka kale ee jaad muritaaniya waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen xulka burundi kenyana waxa ay sidoo kale barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen xulka kale ee comoros senegal waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen xulka kale ee guiney bisow halka equatorial guineyna ay saddex iyo laba uga badiyeen xulka libiya oo garoonkooda jooga kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa caawa la cayaari doonaa xulka uganda ayaa waxa ay garoonkooda ku soo dhoweyn doonaan xulka sood suudan burkina faso waxa ay la ciyaari doontaa malawi gana iyo suudan ayaa wada ballansan gabon waxa ay la ciyaari doonaan xulka gambiya cameruun oo koobka martigelineysana waxa ay la ciyaari doonaan xulka mosambik cabe verde iyo ruwandana fooda ayay isdari doonaan xulalka zambiya iyo botswana ayaa wada ciyaari doona halka aljeria oo koobkan difaacanaysana ay la ciyaari doonaan xulka zimbabwe ivoricos oo ka mid a xulalka caanka ku ah kubadda cagta ee qaaradda afrikana waxa ay la ciyaari doonaan xulka da-da yar ee madagaskar oo isagu inta badan aan kasoo qeybgelin koobka qaramada afrika dhinaca iyo qaaradda yurubna tartanka koobka uefa nations league ee qaramada yurub ayaa caawa la cayaaraya dhinaca iyo qaaradda yurubna kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee uefa nations league ayaa caawa la cayaaraya xulka hungary ayaa soo dhoweyn doona xulka iceland nord ireland iyo slovakia ayaa wada ciyaari doona serbiya waxa ay soo dhoweyn doontaa scotland georgia iyo north macedonia ayaa wada ciyaari doona dhinaca iyo qaaradda amerikana waxaa ka jira isreebreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka xulka bolivia ayaa waxa uu caawa la ciyaari doonaa xulka ecuador ciyaarta la wada sugaya ayaa dhex mari doonta xulalka argentiin iyo baragway oo iyaga xifiltan uu ka dhexeeyo ugu dambayntiina kooxda liverpool ee kubadda cagta ayay mar kale masiibo la soo daristay kadib markii uu dhaawacmay daafaca keliya ee kooxdaasi u soo haray kaasoo ahaa joel gomez xiddigan ayaa ku dhaawacmay tababar uu xulkiisa england kala qayb qaadanayay liverpool ayaa hadda waxaa dhaawac uga maqan ciyaaryahan vandaig oo qayb muhiima ka ahaa daafacooda iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay ciyaaryahan vabinho oo markii dambe ay ku bedeleen vandaig laakiin hadda waxaa liiska ku biiraya ciyaaryahan joel gomez taas oo niyadjab ku ridaysa taageerayaasha iyo maamulka kooxda waxaana tababare georgian clob uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawaca xiddigan soo gaaray liverpool ayaa hadda bilaabaysa olole ay ku doonayaan daafac cusub marka uu furmo suuqa kale iibsiga bisha januari ee soo socota wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
ciyaarihii iyo intaasi haddaan uga gudubno cabdulqaadir maxamed samakaab markanna waxaad ku soo dhowaataan heestii aan idinkugu talagalna
aniga iyo beerlula iskuwaana soo bixin ashradi budayaarti biradaweyn futaale yoloota gudkood batankeedamaay
guud ahaanba idaacaddii aruurnimo waa nagay intaas waxaa idinla socodsiinayey sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab waxaa sidoo kale isku soo dabariday dhinaca farsamada bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaan waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
oolka daadsoo hawada bukoodo utawaayabaano sow beriga waagiyo farqa kulul dhexdoodii sow beriga waagiyo farqa kulul dhexdoodii ged baaxad weynow dhereriyo ballaarno maanoqon besteyo bacadkiimaa dheeliman